subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha janawarina waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaannu internetka ku leennahay ee v o a somaali com idaacadda asaaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mida boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta soomaaliya ka jirta oo ku sugan nawaaxiga diinsoor oo xaalad adag wajahaya dadkaan dad xoolo jaro ay ahaayeen dadkii xooladiina waa ka dhammaadeen gaaridiina waa u diidaa dalabkii gaaridiina mabduuc intaas sana ah waxa uuma soo bixin dad dhibaato ka muuqato waay dad oo bani'aadan ah islaan dhibaatada ka muuqato wax oo bini'aadamnimada ka baxsan waayo waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jenaraal ka tirsan booliska suudaan oo dibadbaxyada lagu dilay ammaanka gobollo ka tirsan waddanka kenya oo laga dayrinayo barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ciidamada ammaanka waddanka suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday si ay u kala eryaan dibadbaxayaal caasimadda khartuum isugu soo baxay oo kumanaana kuwaasoo waddooyinka shalayto ilaa iyo maanta xiray waxaanay ka soo horjeedaan afgembiga ah geliyey dalkaasi ismariwaaga dhinaca siyaasadda sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha sarkaal sare oo boolisa iyo qof mudaaharaadayay ayaa la dilay sida ay sheegeen maamulka kooxaha caafimaadka banaanbaxyada ka socda khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan suudaan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo shan iyo labaatankii oktoobar markaasoo milatarigu ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayey ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa socod ku maray goobo kala duwan oo ka tirsan khartuum iyo magaalada mataanaha ay yihiin ee umudurmaan sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka ammaanka ayaa aad loo adkeeyey waxaana sidoo kale mudaaharaadyo ay ka dhaceen gobolka galbeedka ku yaalla ee darfor dalka kambodiya oo isagu hayaa xilka guddoomiyenimada ururka koonfur bari eshiya sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka ayaa dib u dhigay shirkii ugu horreeyey iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhex galay khilaaf la xidhiira booqashadii ra-iisul wasaaraha waddankaasi kambodiya uu ku tegay dalkaasi mayanmar isbuucii hore isagoo aan la kulmin hogaamiyeyaasha dimuqraadiyadda shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururkaasi oo markii hore loo qorsheeyey in uu ka qabsoomo isbuuca soo socda gobolka simrib ayaa dib loo dhigay iclaamin laga soo xigtay wasiirka warfaafinta dalkaasi martigelinaya shirkaasi wasiirka ah ayaa intaasi raaciyey in sababta dib u dhigista shirku ay tahay in wasiiro badan oo arrimaha dibadda ah ee dalalka ku jira ururkaasi koonfur bari eshiya ay u suurtageli weyday in ay safar soo galaan si ay kulankaasi uga qayb galaan baaqashada shirkan ayaa dib u dhigaysa ansixinta rasmiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee kambodiya oo isagu loo magacaabay ergeyga cusub ee gaarka ah ee ururkaasi koonfur bari eshiya ee dalkaasi mayanmar mar kale aroorya suuban jimco wanaagsan ayaannu idin leenahay dadkaana dhegaysanaya u meel walbo aad dunida ka joogtaan halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay abaaraha ka jira qaybo ka mida gobolada soomaaliya ayaa saameeyey boqolaal kun oo qof oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo ku nool gobolada koonfureed ee wadanka soomaaliya dadkaasi ayaa ka mid ah dadkaasi ayaa waxaa ka mid a boqolaal qoys oo markii ay ku xoolo beeleen abaarta ku soo barakacay oo soo miciinbiday nawaaxiga degmada diinsoor ee gobolka baay sida uu warbixintan ku faahfaahinayo mukhtaar maxamed catoosh boqolaal qoys oo barakacayaal ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay gaareen degmada diinsoor ee gobolka baay barakacayaasha ayaa ka yimid tuulooyin hoos yimaada degmada diinsoor sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada diinsoor guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow oo aan khadka telefoonka degmada diinsoor kula xidhiidhay ayaa sheegay sababta ay dadka u soo barakaceen inay tahay abaare aada u daran oo ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada diinsoor iyo kooxda al-shabaab dadka tuulooyinka ku dhaqan dhibaato xoogan ku hayaa waxaa soo barakaciyaan dadka meesha joogaan al-shabaabka cid ayaga a ka sameeyaan ayaa rabaan waa soo barakiciyaan aragtidooda inaad diidayaan dartooda aha weli aa soo barakiciyaan wax hadda ayaga ku sababeen ma laha dadkaas dad xoola xoola jaro ay ahaayeen dadkii xooladiina waa ka dhammaadeen gaaridiina waa u waa u diidaa dalagkii gaaridiina muddo intaas sano ah wax uguma soo bixin dad dhibaato ka muuqato waayo dad oo bani aadan ah sidaan dhibaatada ka muuqato wax oo bini aadamnimada ka baxsan waayo annaqato dadka hadda ma wataan ilmahooda hadda guri wax ka dhistaan ma wataan raashin ma haystaan
maamulka degmada diinsoor waxay kaloo sheegeen toddobaadkii ugu dambeeyey in degmada ay soo gaareen in ka badan saddex boqol oo qoys oo barakac ah kuwaasi oo ay sheegeen inay dejiyeen meelo gaar ah
marka ayaga soo socdeen waxaa u sameynay laba meelaa u diyaarinay degmada u diyaarinay labada boos oo waa xaadnay waa u sameynay dibadaje fiican ayaa u sameynay laakiin dadkan wixii oo cid kasta oo kaalan qaadan karta dhibaato qaba waayan laakiin dejin waa u sameynay biyo oo waa siinay wixii raashina maanta laba qof ayaa soo laba qof u dhasheen dadka reer diisorka aa soo dhiibteen min konton koos raashinkooda aa soo dhiibeen maanta waa siinay barakacayaashan ayaa yimid degmada diinsoor xilli degmada ay go'doonsan tahay oo ay kooxda al-shabaab u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan wuxuuna guddoomiyaha degmada diinsoor ku baaqay in kaalmo lala soo gaaro dadka dhibaataysan ee soo barakacay
wallaahi atoshow dadka degmada joogaan ayagoo xaaladooda ilaahay ogaa dadkii waxaa ka noolaayeen dadka diinsoor joogo beera ayaa ka noolaayeen qofka shaqada hadda aadayo meel shaqa loo aadayo malaha dadka inaa xamaalato ahaa qofka si guri dhisan kara guri dhisaayo wixii dhan hadda waa iska xaqirimeen beerihii dalag ma jiro dhibaato badan ayaa kii haddan markaas dadkii diinsoor dhibaatadaas haysay ayaa haddana dad kale oo tuulooyinkii deganaayeen ayaa oon iyo dhibaato al-shabaab ka soo qabatay wax la soo geli ayaa isla imaaday magaaladii cid kasta oo anaga waxaa ugu baaqaynaa dowladda koonfur galbeed ha noqoto maamul goboleed ha noqdo meel dhibaato taalla waayo in oo shacabkan iyo dadkan barakacayaalkan iyo shacabkan degmada diinsoor waxaa leenahay cid kasta kaalin qaadan karta in kaalintooda ka soo qaataan abaaraha iyo biyarida ayaa ku baahayay bilihii ugu dambeeyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tuulooyinka degmada diinsoor hoos yimaada ayaa ka mid noqday meelaha ay sida gaarka u saameeyeen abaaraha barakacna uu ka jiro mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka aad kala socotaan warkaasina dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toose idinkaga imanaysa markana kenya xisbiga o d m ee dalkaasi kenya hogaamiyihiisa raila odinga ayaa wasaaradda amniga gudaha ka dalbaday in la adkeeyo amniga xuduudda ay wadaagaan dowlad deegaanada dariska ah ee meru iyo isiyoolo raila oo ka qayb galay aaska lix qof oo lagu dilay tuulada tiganiya ee ismaamulka meru ayaa shacabka ka codsaday in ay isdejiyaan waa kan maxamed faarax shire oo v o a gaarisa uga soo warrama ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya mudane rayla oo moolo odhinga ahna madaxa xisbiga mucaaradka dalkani kenya oo ka qaybgalayay munaasabad lagu aasiyey lix ka mid ah dadka deegaanka meeru oo dil ay u geysteen kooxo la sheegay inay kasoo tillaabeen deegaanka isielo ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadan kenya qoloqolo isugu duusho taasoo uu sheegay in ay haatan ciidamada booliisku yihiin kuwa ka gaabiyey inay soo qabqabtaan dembiilayaasha duulaanka ku soo qaada deegaanka meeru ma ogolaan karno in koox hubaysan ay gudaha u soo gasho dad rayid oo meel degan oo aan hubaysnayn kadibna dadkii ay laayaan ciidamada booliiskuna ay dhahaan ma naqaano hubkaasi iyo dadkaasi meeshay ka yimaadeen waa shaqo ay leeyihiin ciidamada booliisku waa in shaqadaasi ay qabtaan gartaan qoryahaasi meeshay ka imaanayaan burcadaasi meeshay ka imaanayso sidaan la soconno xuduudda isyeelo iyo meeru way calaamadaysan tahay waa la yaqaanaa waxaan leeyahay waa in halkaasi la geeya ciidamada militariga si ay amniga deegaankaasi dadka rayidka u sugaan kwa hivyo kwa sababu ya yale ambayo anafanyika wakati huu mimi nitapendekeza ya kwamba iwe hapa patroli ya jeshi kwa mpaka lixdan qof ee ka midka dadka deegaanka tayiga ee deegaanka meeru ayaa waxay noqonayaan kuwa beeraley oo halkaasi ay dad xoolo dhaqato geeley oo kasoo tillaabay deegaanka isyeelo ay weerar ku soo qaadeen kadib markii xoolahooda ay sheegeen in beerahooda ay soo geliyeen kadibna iska caabin kala kulmeen sagaalkaasoo risaas ay ku fureen dadka deegaanka ay keentay in xoog beerahooda ay ku soo geliyaan halkaasna dilka lixdaasi qof ay u geysteen
sababaha keenaysa in dhibaatooyinkan oo idil ayn oola kulanno waa dhaqaale darri dadkuna aad waxay ugu tiirsan yihiin sidaad arkayna geela marka in maanta xoolodhaqato iyo geeley aan ahaano way sababta keenayso in duruufahan dhaqaale darrida ee dalka ay nagu soo badanayso marka waxaan rabnaa in aan dalka ka bedelno hanaankaas oon u bedelno hanaan ka wanaagsan oo dhaqaala samaysa waxaan leeyahay qof walba oo kenyaana waa kenyaan meel walba ayuu kenya kaga noolaan karaa keliyana waxaa la doonaya oo keliya in la ilaaliyo amniga deegaanada dadkaasi ay ku nool yihiin eed u tagtay taliyaasha ciidamada booliiska deegaanadaasi ayaa waxaa lagu dhaliilay in aysan ka hortegin qulqulatooyinka deegaanadaasi ka soconaya ayagoo inta badan deegaanada haatan dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin ay tahay xuduudaha u dhexeeya deegaanka meeru isyeelo isyeelo gaarisa tiro fara badanna ay ku dhimatay duluucda dadkaasi dhammaantood deegaanada si kala duwan daruurtu ay ku dhex marayso keliya waxaa lagu sheegay inay tahay daaqa siyaasiyiinta qaarna ay aaminsan yihiin ay jiraan tiro siyaasiyiin oo horinaya colaad inay ka dhexdhacdo deegaanadaasi si ay uga faa'iidaystaan doorashada soo socoto maxamed faarax shire v o a garisa
aad buu u mahadsan yahay maxamed faarax shire markana australia waddankaasi australia ayaa aad ugu adkaa xakamaynta xanuunka safmarka ah ee dunida aafeeyey ee covid sagaal iyo toban laakiin hadda waxa uu aad u khafiifiyey shuruucdii iyo weliba xakamayntii adkayd ee uu dadka ku soo rogay arrintaasi ayaa timid shir ay ku qaateen magaala madaxda dowladda dhexe dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkaasi sida uu ku soo waramayo ibraahim cumar baafo go'aamadan ay isku raaceen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa ku soo beegmaya xilli magaalooyinka ugu waaweyn waddankan austraaliya uu aad ugu fiday cudurka covid sagaali toban iyadoo tirada la diiwaan gelinayaa ee meelaha qaar ay ku dhowdahay boqol kun oo qof inuu soo rito maalintii shirka golaha wadatashiga waddankan austraaliya kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay ra-iisul wasaaraha waddankan austraaliya scott marrison iyadoo uu sheegay waxyaabihii laysla meel dhigay isaga iyo xubnaha dowlad goboleedyada sharciyada la bedelay waxaa ka mid ah qof ag jooga qof qaba cudurka oo loo yaqaanay close contact ayaa kolkii hore ahayd inuu iskarantiilo muddo toddobaad ah isna baaro taa hadda waa lagala noqday oo qof walba oo qof kale ku dhowaada ee cudurka qaba waxa uu iska wadan karaa nolol maalmeedkiisa shaqo ayaa lagu sheegay warmurtiyeedka waxaa sidoo kale arrintaasi awal aad loogu mamnuucay dadka haya shaqooyinka muhiimka u ah bulshada sida waaxda caafimaadka macallimiinta booliska iyo wadayaasha gaadiidka dadweynaha dhammaantood haddii ay ku dhowaadaan qof qaba cudurka covid sagaali toban isma karantiilayaan ilaa iyaga laga helo midkood mooyaan goobo badan oo ganacsi ayaa si iskooda loo xiray kadib markii la waayey shaqaale soo shaqo taga maadaama kuwa ku dhaca iyo kuwa ku agdhow ay noqdeen taas ayaana sababtay in la ilaaliyo dhaqaalaha dalka oo goobaha ay sii shaqeeyaan waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay ardada dalkan waxbarashada u soo doontay oo awal loo oggolaa inay shaqayn karaan oo keliya labaatan saacadood hadda waxaa loo fasaxay inay shaqeeyaan in ka badan afartan saacadood toddobaadkii dowladda austraaliya oo aad ugu adkayd xakamaynta cudurka covid sagaali toban ayaa tan iyo markii talaalka dadka qaatay ay kor u dhaafeen boqolkiiba sagaashan iyo saddex waxay fududeeyeen sharciyadii adkaa ee bulshada dulyaalay waxaa sidoo kale la baabiyey in qofka uu isbaaro ka hor intuusan u dhoofin gobollada kale ee waddanka ra-iisul wasaaraha waxaa sidoo kale uu sheegay in maalin walba talaalka saddexaad ee covid sagaali toban ay qaataan dad tiradoodu kor u dhaafaysa laba boqol iyo konton iyo afar kun taas oo micnaheedu ay ka dhiganta buu yidhi shantii qof oo australiyaana mid ka mid ah inuu qaatay talaalkii saddexaad dhanka kalena austraeliya waxa ay ku jirtaa tobanka waddan ee adduunyada ugu horreeya ee talaalkooda uu dhaafay toddobaatan iyo toddobo dhibic afartan iyo saddex boqolkiiba bulshooyinkooda kuwaasoo ay ka mid yihiin waddamada ingiriiska maraykanka iyo dalka new zealand ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
aad buu u mahadsan yahay waryaheena wadanka australia ibraahim cumar baafo oo warbixintaasi nala socodsiinayey halka aad dhegaystayaal nagala socotaana weli waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan markana wadanka suudan jenaraal ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi suudan ayaa ku dhintay iska horimaad u dhexeeyey ciidamada iyo dadka dibadbaxaya kaasoo ay saraakiishu ku doonayeen in ay kaga hortagaan bannaanbax ay dad caraysani ka dhigayeen agagaarka madaxtooyada waddankaasi sida uu ku soo waramayo waryaheenna qaahira xuseen saxnuuni booliska suudan ayaa sheegay in la dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska dalkaasi xili uu qayb ka ahaa saraakiisha ka hortegayay banaanbax ka dhacayay afaafka hore ee qasriga jamhuuriga ee magaalada khartuuma xafiiska warbaahinta ciidamada amniga suudan ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay in jenaraal cali brima xamaad la dilay isaga oo ku guda jiray howlihiisa shaqo iyadoo aan faahfaahin dheeri ah laga bixin arrintaasi nawaaxiga madaxtooyada ayaa lagu arkayey howlgallo ku dhufoo ka dhaqaaq ah oo u dhexeeyey ciidamada amniga iyo dadka banaanbaxa dhigayay goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka suudan gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsadeen kumanaan dibadbaxyaal ah oo u socday dhanka madaxtooyada kadib markii socodka dibadbaxyaasha oo ka kala yimid qaybo badan oo ka mid ah magaalada khartuum ay isku dayeen in ay xoog ku galaan aagaasi arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo si diiran loo taageeray iskudayga qaramada midoobay ee lagu fududaynayo wadaxaajood dhexmara dhinacyada suudan dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka umudurmaan iyo boort suudan waa sida ay sheegayaan warbaahinta dalkaasi muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada suudan ayaa muujinaya dad gadoodsan oo dhagxaan iyo sunta dadka ka ilmaysiiya oo aan qarxin oo ku tuuraya ciidamada ilaalada ka ah madaxtooyada dadka u ololeeya dimuqraadiyadda dalkaasi ayaa abaabulay mudaaharaadyo joogto ah tan iyo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay markaasoo ay ciidamadu la wareegeen awoodda waddankaasi dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in mudaaharaadyada ay la kulmeen howlgal dhiig badan ku daatay oo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan saddex iyo lixdan qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen ergeyga gaarka ee qaramada midoobay master folker bertes ayaa sheegay inuu bilaabay la tashi uu la yeelanayo jilayaasha siyaasadda iyo bulshada kooxaha hubaysan iyo bulshada rayidka ururka xirfadlayaasha suudan oo ah urur gacan weyn ka geystay abaabulka mudaaharaadyadii sababay in xilka laga tuuro madaxweynihii hore suudan cumar al-bashiir ayaa sheegay in gebi ahaanba ay diideen hindisaha qaramada midoobey isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddel doonka ee dimuqraadiyadda ayaa sheegay in ay ka doodi doonaan baaqa qaramada midoobay ka hor inta aysan ku dhawaaqin mowqifkooda golaha qaranka dalka suudaan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidamada cabdulfataax al burhaan ayaa soo dhoweeyey soo jeedinta wadahadallada waxayna ciidamada muujiyeen in tallaabadaasi dan ay u tahay qaranka sidoo kale dowladaha maraykanka ingiriiska isutaga imaaraadka carabta sacuudi arabiya iyo masar ayaa soo dhoweeyey dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso nabadaynta suudaan arrimahan ayaa imaanaya xili uu goor hore iscasilay ra-iisul wasaare cabdale xamduug kaasoo ka digay in suudaan hadda ay taagan tahay meel halis ah oo khatar ku ah jiritaankeeda xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad dunida kaga sugan tihiin markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara waryaheena london cabdixaafid cawil ismaaciil
weli dalka lubnaan waxaa ka taagan siyaasad aan deganayn ilaa labiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii dhammaaday mas-uuliyiinta dowladdu isuma ay iman oo kulan ma ay yeelaan dhaqaalaha dalkuna waxa uu marayaa halkii ugu hoosaysay oo waabu burburay barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa dhibaatada joogtada ah ee dhinaca siyaasadda ee dalkaasi dowladda austareya ayaa dhowaan sheegtay in haddii lubnaan samayso isbedello iyo dib isku habayn ay ka heli doonto gargaar sanduuqa lacagta adduunka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka austriya alexander jalenberg ayaa sheegay inay muhiim tahay in lubnaan heshiis ay la gasho ururka maareeya sanduuqa lacagta adduunka hore u sii wado baaritaanka iyo inay dib u habayn lagu sameeyo nidaamyada bangiyada baaritaankuna waa qaraxii dekedda ee ka dhacay dalkaasi magaalada caasimadda ah dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dhibaatada haysata dhaqaalaha lubnaan ee bilowday sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ay salka ku hayso tobanaan sannadood oo musuq maasuq ah iyo maamul xumo ay sababeen dabaqadda siyaasadda dalkaas yar u hogaamisa nidaamka siyaasadda dalka lubnaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed xasan dabra oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalkan britain cabdi xaafid nidaamka u degsan lubnaan ee siyaasadeed waxaa weeye mid ay xukuumadda tahay dowlad dhexe baarlamaanna ay leedahay oo marjac uu u yahay hanaanka axsaabta faraha badanna ay u dhacaan kuwa ku loolama siyaasadda weliba taasoo hoosta ay kasii tahay in ay ku dhisan tahay nidaamka kooxaysiga ah kaasoo weliba u badan diin haddaba saddexda sideed iyo toban koox ayaa ka jira muxuu ahaayey waddanka lubnaan laakiin saddexda aqlabiyadda ugu weyn leh baa waxay kala yihiin masiixiyiinta muslimiinta oo qeybta suniyiinta ah iyo shiicada haddaba jagada madaxweynaha ah ama kursiga madaxweynaha ah inta badan waxaa qaataa kooxda masiixiyiinta halka ra-iisul wasaaraha uu ka imaado suniyiinta muslimka ah muslimka suniyiinta ah afhayeenka baarlamaankana uu ka yimaado kooxda muslimiinta shiicada ah haddaba waxaa inta badan la igmadaa ra-iisul wasaaraha oo sunni muslim ah in uu u qaybiyo awoodaha marka uu soo xulayo xukuumaddiisa qeybaha kala duwan ee kale ee shan iyo tobanka kale si sinaan ah uu ugu qaybiyo dowladda wixii kasoo haray saddexda xubnooda ugu waaweyn
dhibaatada dhaqaalaha lubnaan ayuu bangiga adduunka ku tilmaamay mid ka mid ah kii ugu xumaa adduunka ilaa sanadkii kun iyo sideed boqol iyo kontonkii kumanaan kun oo qof ayaa shaqadoodii waayay ilaa oktoobar sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii lacagtii lubnaan qiimaheedu waxa uu hoos u dhacay boqolkiiba sagaashan boqolkiiba siddeetan bulshada dalkaas oo lix milyan ah iyo hal milyan oo qaxoonti reer suuriya ah ayaa faqri ba'ni la soo darsay ururka awoodda badan ee xisbullah iyo kooxda taageerta ee amal ayaa dalbaday in la bedelo xaakinka qaadaya kiiska qaraxii degadda oo dhibaato weyn dalkaasi u geystay kiiskan ayaana cagajiid noqday
waa hagaag dhegaystayaal inta aynu kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka waxaana nala socodsiinayey oo london kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil markana dhegaystayaal sidaa aad ku maqlaysaan codkaasi iyo muusiga ku laran ee dhegihiinna soo gaaraya waxaa idinku soo maqan heestii cabbaaryaha iyo codkii macaanaa ee binaxariistii jannaha ka waraabiye cumar nuur cabdulle
markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabaryaada isla gaarayda callada markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabaryaada isla gaarayda callada gaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhuneela diidan daynkumaylnmarkii aan ku daawaday indhumeela diidan daynkumayline daruur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibkahaygu ka daro lama keenin dunidey nasiibkahaygu ka daro
codkaasi macaani ee biha u naxariistay cumar nuur cabdulle iyo heestii cabbaaryaha waxa ay gebageba u yihiin idaacaddayadii arournimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dowliilka dherkeey daray baxay la moodiyo igeenaan inta socodkiiyo duwanaaga dhalanka damqaashada kalgacalka leh dabi tahay waxgarashada dar ilaahay sida